halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa london ka soo diray cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoonka dhibaatooyinka iyo saameynta uu xanuunka covid sagaal iyo toban ku yeeshay caalamka way kala duwan yihiin malaayiin qof oo u dhintay marka laga reebo iyo dad badan oo cusbitaalada u galay waxaa kale oo uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha isdhexgalka bulshada sidoo kale waxaa batay burburka qoyska caruur badan oo ku nool yurub ayaa waxay u baahdeen in dhaqaale ay bulshadu u ururiso oo ay ku helaan cunto ku filan oo ay cunaan dhinaca kale dad badan waxaa lasoo gudboonaaday dhibaatooyinka caafimaadka maanka dabcan soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaana yurub ayaa iyaguna ka mid ahaa dadka ay dhibaatooyinkaasi saameeyeen barnaamijkeena martida microfoonka waxaa marti inoogu ah doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada london waxa aanu iga warramay dhibaatooyinkaasi maanka caafimaadka iyo sida kala duwan ee ay u saameeyeen bulshada aad iyo aad ayaad umahadsan tahay doctor takar kusoo dhawow barnaamijka bal marka hore waxaad inooga warantaa saameynta covid sagaal iyo toban ku yeeshay caafimaadka maanka bulshada guud ahaan walaal cabdi xaafid waa mahadsan tahay xanuunkan covidku waa xanuun bulshadoo dhan saameeyey siyaabo badan buuna u saameeyey runtii waxaa la oran karaa qaybo badan buu caafimaadka guud ahaan bulshada u saameeyey haddaan ka hadalno qaabka horta kelmadda maanka inaad isticmaashay aad baan ugu faraxsanahay soomaalidu badanaa waxay isticmaalaan xanuunada dhimirka waxaad moodaa maanku inuu uga dhow yahay marka maankaasaan ku wadaynaa aad buu u saameeya xanuunada maanka ku dhaca sababtuna waxa weeye waxyaaba cusub buu la yimi dadkii oo kala xirxiran walwal joogtaa walaac joogtaa dadkii oo qaar dhimanayo leeyahy hebel baa dhintay hebel baa isbitaal ku jira duruufo badan baa keenaya inuu saameeyo magaranaysaa maanka qofkii awal xanuun maanka qabayna waxa weeye uga sintaraysa arrintu waa tahay marka doctor cabdirashiido marka ay arrimo noocan oo kale i dhacaan maxay imaadaa in dadka caafimaadkooda maanka uu khalkhal ku yimaado markaas
dabcan sidaan wada fahmi karno waxa weeye xanuunada maanka ku dhacay waxa weeye waxyaabo badan baa keena waxyaabaha keeno ugu badan waxa weeye siyaabaha u badan ay ku yimaadaan waxa weeye qolka qofka oo welwel joogtaa ku dhaco ama ha aado qofkii markii horeba welwel qabay oo welwel usoo saa'iday ama mid markii hore caadi iska ahaayo welwel magaranaysaa iyo walaac ay usoo kordheen waxyaabaha welwel keenayana dee waa isla ognaa xanuunkan iyo xanuunnada lamida sidaasoo kale markay yimaadaan qofkii wuxuu maqlayaa akhbaar ah uusan ku farxin maanta oo dhan hebel waa dhinta hebel suaal buu ku jiraa isagaa naftiisa isu naxaya uu leeyahy amaad xanuunkan u dhimataa waxaa intaasii dheero iyaduna aad u badan oo runtii waxyaabaha welwalka abuuraya ka mid ah information khalada oo laisku wareejinayo laleeyahay xanuunkan qofku ka dhaco saas weeye dawadii laftigeeda hadda u k aan joogno tallaalkii laftigiisa dadka wuxuu ku noqday welwal aan caadi ahayn waxyaabaha kale ka saamayn karta qaybahi kale noloshao dhan bay ka saamayn kartaa xaggii dhaqaalahay ka saamayn kartaa bulshadii iyo wada xiriirkeedii bay ka saamaynaysaa qofkii qof keligiis meel lagu xiriyuu noqonayaa qofkii kale kama warqabo dadka bulshada haddaan gaar ahaan u fiirino bulshadeena soomaaliyeed dad waxaan nahay inta badan jecel inay wada hadlaan oo wada sheekaystaan oo isu yimaadaan oo magaranaysaa dhabarka garabka iska dharbaaxaan xanuunkan intuu carrada yimid iyo xanuunada lamida markay yimaadaan waxa weye bulshadii waa la kala xirayaa laysma arkayo laysuma tegayo qofkii marka wuxuu noqonaya qof keligiis meel ku xirxiran inuu fakarkiisii bato oo waxyaaba negativa inta badan ka fakera imaanaysaa marka waxyaabahaasaa keeni kara inuu xanuunku maaragtay markii duruufahaas dhacaan ay xanuunada dhimirku ay bataan waxaa kaloo keeni kara qof dadka qaarkood balwad lahaa inay balwadii u go'aan laanno markii hore dadkay dhex imaanayeen inuu qofkii balwadii u go'o hadday noqoto ama nooc kastoo balwada ama qaad ama drug kale ama khamru cabo ama wax kale inuu balwadii u go'o oo magaranaysa iyaduna ay maankiisa xanuunadii ay saamayso waa tahay dhibaatooyinkan caafimaadka maanka bulshada soomaalidu siday u taqaano iyo wadamadan yurub siday u yaqaanaan way kala duwan yihiin bal waxaad waxay nooga sheegtaa faraqa u dhexeeya doctor cabdirashiid walaal waa su-aal muhiima xanuunada maanka ku dhaca ama aan idhaahno xanuunada dhimirka ku dhacaay waxay la mid yihiin xanuunada jirka ku dhaca sida ay noocyo badan u leeyihiin xanuunada kaleoo jirka ku dhacay mar beerka ku dhaca mar kelida ku dhaca mar magaranaysaa maskaxda ku dhaca mar lugaha uga dhaca ayay xanuunada maankana waxa weeye noocyo badan bay leeyihiin laakiin bulshadeennu taas inta badan kuma baraarugsana xanuunada maanka ku dhaca waxay ka yaqaanaan waali keliya haddaan isku dayno inaan sharaxno inta nooc ay noqon karaan xanuunada maanka ku dhaca qaar waxay saameeyaan qofka waxaa la yidhaahda englishka muurka lagu yidhahda somaaliya waxaa ugu dhow qofku markaa sida uu dareemayo farax iyo farax la-aan qaar qaabkaasay sameeyaan oo qofkii ama debresstuu noqonaya oo wuxuu noqonayaa qof murugaysan ama qof maaniguu noqonaya oo farax aan khiyaaliya iska faraxsan oo qaylinayo waxaasaan hayn qaar waxay saameeyaan qofka caqligiisa siduu u fakeraya fakerkiibaa khaldamaya marka psychosis xanuuno la yiraahdo psychotic disordersaa ku jira oo qofkii qaabka u fakerayabaa khaldamaya qofkii wuxuu noqonayaa qof fakerkii ka khaldan yahay qaar waxay saameeyaan waxyaaba da'da iyo wax maskaxda qofka ka gaaraya la xiriiran xusuustibaa qofka ka xumaata xusuustibaa si noqota magaranaysaa qaar waa noocyadan xanuunada caruurta ku dhaca oo a d h d iyo autismka ama qofkii ama wuxuu noqonayaa qof qalqaaliyo ordayo oo ismagaranaysaa si wax ka yihiin waxaa lamida iyaguna aan meesha ka maqnayn xanuunada ku yimaada qaabka cuntada la xiriira qof waxaa jira cuntada ku waalan oo intuu cuno iska badsho iska badsho iska badsho aanu joojin karin hadhow ilaa uu masano bilaabo marka dambe inuu iska matajiyo ama magaranaysa caloosha u baxsho kuwana kuwaasay cagsigooda ku yihiin waxa weeye kuwa iyagoo caataa nafta ka dhacaysa aaminsan waa buurnoo cuntadii lagu kari laayayo qaarkood saa isbitaal lagu geeyay marka noocyadaasoo dhan madayo jiraan soomaalidu annaga waxaan ka naqaanaa keliya waali hebel waa waashay maskaxdaa looga jiraa marka noocyadaas kuma baraarugsanin waa tahay waxaa kale oo jira doctor cabdirashiidow in marar badan dadka qaar ay maqlaan codad codadkaasina ay kala duwan yihiin oo ay qaarkoodna yihiin qof codka qof cod qofka wax faraya oo amar siinaya iyo qof codka ka ag hadlaya uun waxaana la sheegaa in kan amarka qofka siinaya uu khatar yahay bal taasna faahfaahin kooban inaga sii luqadda ingiliishka waxaa lagu yidhaahdaa hallucination qofkii waxaan loo jeedin oo ma garanaysaa oon cid cidka dadka la jooga aan dareemayn buu dareemaya marka hallucinationku noocyo badan buu ku yimaadaa mar waa maqalka oo qofkii waxbuu maqalaya dad baa la hadlaya mar waa aragga waxaan loo jeedin buu arkaya waxaa laga yaaba barambaro iyo diqsiyaalan loo jeedin oo qolka ku jiro dhaqabsadin oo arko mar waa taabashada oo qofkan wuxuu dareemaya inay taabanayso mar waa dhadhanka cuntadii cunayaa si kale la dhadhamayso la noqonaysa marka taa hadda aad sheegaysa waxa weeye waa nooca hallucinationka oo qofkan maqlayo waa ku saxan tahay tan ah mar wuxuu maqlayaa qofkan dad iska sheekaysanayo isaga xamanayo caynayo ninkan waa nin xun gabadhan way xun tahay wuu dhibsanaya laakiin mararka qaarkood waxaa tegaysa inay amar siiyaan ay yidhaahdaan meeshaan ka bax waxaas qabo waxaa samee haddaadan waxaa samayna saasaan ku yeelayna qofkii marka waxaa laga yaabaa inuu amarkaa la siiyey inta ku dhaqaaqo maadaama maskaxdiisa si khalada u shaqaynayso inuu wax khalada sameeyo dad badan oo ad arkayso marka qaarkood ama qori qaadanayo dad dilaya ama magaranaysaa hadalla khalada ku hadlayo magaranaysaa ummad dad dhibaataynaya ama magaranaysaa waxa weye qolaa la hadasho hadalkaa siisay laakiin xanuunkii waa xanuun jira jin iyo sixir iyo midna maaha wax la taaban karoo jira wey waa tahay waxaa jira iminka dalkan britain oo kale in marar badan ay jaaliyadda soomaalidu ay la xidhiidho culimo awdiinta si qur-aan loogu akriyo dad ay dhibaatooyinkaasi la soo kulmeen muhiimad intee leeg ayay leedahay in qoyska culimo awdiinta iyo adeegyada caafimaadku ay wada shaqeeyaan runtii su-aashaas waa su-aan aad iyo aad iyo aad muhiim u ah cabdixafiido waxa weeye diinta islaamka iyo xanuunadan ama nafsiga aan idhaahno ama maanka aan idhaahno isma diidayaan asalkii xanuunadan daweyntooda dadkii bilaabay ee ugu horreeyey dadka muslimiintaha ay fahmeen marka qof muslima oo dhakhtarana ma oran karo qur-aanku waxba ma tarayo layskuma akriyo laakiin midda naga maqan waxa weeye dadkan qur-aanka dadka ku akrinaya iyo dadku dadka ka jiran yihiin iyo dadka caafimaadka bartay inay isfahmaan inkan qur-aanka dadka ku akrinaya uusan dhihin qaar badanoo waxaa laii sheegaya qofkii dawo qaadanayo daawo ka joojinayo le anuu qur-aan baan ku akrinaya qofkan intuu kimicaalka qaadanayo ha ii keenina ka joojiye waa khalad waxaa aad u khaldan weeye dadka dadkoodu jiran yihiin laftigoodu inay aaminaan weeye in xanuunada tan ay dawo kalena ay jirto okay qofkan haddii beerka laga hayay qur-aan waa lagu akriya laakiin dawadana uma diidno haddii keliyaha laga hayo qur-aan waa lagu akriya dawadana uma diidno waa siinaa maxay ta sababta qofku markuu maanka ka jiran yahay laleeyahay dawayaan la siinin jin baa ku jira sixir baa ku jira qur-aan keliyaha lagu akriyo qur-aanka ha lagu akriyo laakiin dawada ha loogu daro sida saxdaa sidaa weeye dadkaana inay wada shaqeeyaan wey qofka laga jiran yahay iyo kan jiran iyo dhakhtarka iyo culummadaba inay wada shaqeeyaan wey haddaan usoo noqdo qur-aanka laysku akrinayo anu diinta waxbaan ka aqaanaa jaahilkama ahi waxa weeye qaabka ugu fiicana qur-aanka laysugu akriyo oo culimmada iyo diintuna faraysa waxa weeye ruqyada sharciga waxa weeye qofku inuu isaga iyo ehelkiisa ay qur-aan ku akhriyaan qof kaa naxaya oo jecel inaad dawowdid inuu qur-aanka ku akriyo tan ugu fiican waa taas wey waa tahay waxaa jira doctor cabdirashiidow marka qof dhibaatooyinkaas la soo kulmo caafimaadka maanka dhakhtar uu arko in qiimayn lagu sameeyo xaaladda qofkan waxaa dhici karta marka qaarkood in qofkan iyo qaraabadiisu aanay luqadda aqoonin turjumaan in loo baahdo muhiimadii teedeeg bay leedahay in la helo turjumaan fahmaya luqadan lagu sharxayo dhibaatooyinkan caafimaadka maanka cabdixafiid horta halkan hadda aynu joogno labadaynu iskala hadlayno waddanka u k dhibaatooyinka u waaweyn oo dadka haysta waxaa ka mid ah waxay ingilishku ay dhahaan language barrier dad badan oo ingiliish yaqaanaad arkaysaa laakiin aan fahmayn ama ingiliishkiibuu aad u yaqaanaa oo wuxuusan fahmayn soomaaligii sidii waxaan looga turjumi lahaa ama soomaaligii buu yaqaanaa aad u yaqaanaa laakiin ingiliishku wuxuu ku dhihi lahaa buusan garanayn marka halkaasaa dhib weyn ka taaganta marka aad bay u fiicnaan lahayd weliba xanuunadan maanka ku dhaca baahi gaaray u qabaan qofka in la fahmo leanna usaynu ognahay xanuunada maanka ku dhaca dhakhtarku inta iskaanku saara ama dhiig kaa qaada xanuunkaaga ma ogaan karo dhakhtarku wuxuu ku ogaadaa xanuunkan inaad xanuun qabtid psychosis depression anxiety inaad qabtid wuxuu ku ogaan karaa waraysi uu ku waraystay wuxuu ka fahmay marka haddii waraysigaan lays af garanayn oo uusan dhakhtarkii cid hadalkii ku qancisa aysan helayn waxa weeye dhib badan baa ka taagan waxyaabaha runtii aan mar kasta aragno shaqooyinka hadda anigu aan qabto oo ka mida waxa weeye waana bulsho badan oo afrikada kalaana la qabta laakiin waa dhibaatooyinka waaweyn oo bulshadeena haystay ka mid yihiin inaan la fahmin xanuunada dhimirka guud ahaanba soomaalida waxa weeye luuqad ahaan waxa weeye luuqad fiican kuma naqaano xitaa dadka bahda caafimaadka ahi luuqada soomaaliga in luuqad kale aad ku sheegtay moogi laguma yaqaano waa tahay ugu dambayntii doctor cabdirashiid maxaad kula talin lahayd bulshada soomaaliyeed ehelkooda ama qaraabadooda dhibaatooyinka caafimaadka maanku ay la soo kulmeen ama qof isaga laftiisu waxoogaa dareemaya in caafimaadkiisa maanku aanu hagaagsanayn horta guud ahaan bulshadeena soomaaliyeed meel kastay naga dhegaysanayaan hadday ahaato halkaan aan joogno u k iyo hadday joogaan meel kaloo caalam ka mida waxaan kula talin lahaa qofka laga jiran yahay inuu qofkaan jiran oo ama walaalkiis ama hooyadiis ama abtigiis ama adeerkiis ama ilmihiisa inuu u naxo oo ma garanaysaa xanuunadan maanku daway leeyihin sida xanuunada kaleo jirka ku dhacayay dawa leeyihiin de ilaahay baana dawada baxsha marka inuusan oran xanuunada tanu maaragtay noocaana waxa weeye waxaa lagu daweeyaa niman baa loo geeyaa gaaro waxbaa lagu tufaa keliya maahan inay dawo leeyihiin baan horta u sheegaya marka waxay u baahan yihiin inay dadka cilmigaas yaqaana ay la xiriiraan cid u diidaysa inay qur-aanka iyaga isku wadaanna ma jirto taas waa mid dadka jiran oo iska shakisan inay xanuunadan qabaan waxaan kula talin lahaa inuu qofku dhakhtar u geeyo uu aado xanuunadan sida xanuunada kale loo daweeya ayaa laga daweeya waxaa fiican inaa caddeeyo gaar ahaan dadka reer u k anuu caddeeyo ama yurub jooga waxa weeye xanuunadan maanka ku dhacaa saddex qaybood baa loo daweeyaa qaab waxa weeye waa qaybta aan naqaano kaniiniga qofka loo qoro kaniiniyada badanaa loo qorana waxa weeye dhibaato weyn oo ay keenaan lama sheegin laakiin taa waxaa ka horraysa aysan soomaalidu aysan yeelinba aysan fahminna waxaa la yidhahdaa psychotherapy oo micnaheedu tahay qofka kan in hadal lagu daweeyo oo la fahansiiyo xanuunkuu qabaa iyadoo lala hadlayo la yidhahda xanuun hebel baa qabtaa qaabkaasaa maskaxdaad u shaqaynaysaa inaad saa u fakertaa ka fiican qofba wuxuu ku noqonayaa shan jeer toban jeer labaatan jeer oo halkii marba saacad la fadhinaya waana qaab aad u fiican side effect male dawo kaniina ma liqaysi qofkaasaa ku waraysanaya wixii aad qabtay baad isku dayaysaa inaad fahantaan qaabkaagii fakerka ayaa la rabaa in wax laga bedelo soomaali badanoo waxaa arkay g bgooda uu counselin u diray uley maxaanu qofka la sheekaysanayo ama kaniin isiiyo ama raajo isaaro ama ma garanaysaa dadka kaleo ajnabigana amhin mna waddankaa u dhashayna waa waxay jecel yihiin lix bilood toddoba bilood baa la sugaa in council station la siiyo hal saacad oo hal marka arrimahaas oo dhan runtii waa kula talin lahaa dadka waddamada caalamka meelaha kala joogana waxaan kula talin lahaa inay dadka ay aadaan dhakhaatiirta dhakhaatiirta ay raadshaan dhakhaatiir waxaas wax ka garanaysa dhakhtar kastana uusan cilmigaas aqoon culummada dawaysta qur-aanka dadka ku akridana ay u tagaan aad ayuu mahadsan yahay doctor cabdirashiid takar oo marti inoogu ahaa barnaamijka martida microfoonka tan iyo intaanu dhegaystayaal mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka martida mikrofoonka inala socodsiiy